halkani waa washington dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah ugu dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
arooryo suuban ah dhegaystayaal subax wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa aroornimo talaada ah bisha oktoobarna waa toddoba-iyo toban sannadka laba kun toddoba-iyo toban idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caasho ibraahim
qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah tacsi magaalada minneabolis loogu sameeyey dadkii ku nafwaayey qaraxyadii sabtidii ka dhacay muqdisho ilhaan cumar oo kulanka soo qaban qaabisay ayaa sheegtay
aniga waxaan ka shaqaynayaa oo aan ku dadaalayaa in dowladda maraykanka iyo dowladaha kaleeto oo xiriirka aan la leeyahay in aan ku dhiirigeliyo in soomaaliya ay wax weyn ka qabtaan
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan shan iyo soddon ka mid ah dadkii sida daran ugu dhaawacmay xasuuqii sabtidii ka dhacay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho oo xalay fiidkii ka degay magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga
dhaawacyada waxaa la kala geeyey saddex isbitaal soddon iyo shanta hadda imaaday labana isbitaala la geeyey lixna isbitaala la geeyey toddoba iyo labaatanna isbitaala la geeyey
waxaan sidoo kale idiin haynaa dareenka dadka soomaaliyeed ee ku aadan qaraxii muqdisho ka dhacay sabtidii qalbiga ay xanuunayo ma hadli karo laakiin waxaan odhan lahaa oo keliya ah yaana tacsi ku jirin ee aan ficil samayno waa dhimanaynaa sharaf aan ku dhimanno waxaana u arkaa xasuuq naf iyo maal intaba lagu asalgoynayo runtii waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ciidamada amniga ee dalka masar oo xiray labaatan qof oo soomaali ah qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
tirada dadkii ku dhintay qaraxii aadka u weynaa ee sabtidii gilgilay caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa kor u dhaaftay saddex boqol oo ruux madaxa adeega ambalaasyada magaalada muqdisho doctor cabdulqaadir aadan ayaa v o eda u sheegay in tirada ilaa iyo imika la diiwaan geliyey ay gaarayso saddex boqol iyo laba ruux weli waxaa ka sii soconaya magaalada muqdisho howlaha lagu baadigoobayo dadka lagu la'yahay goobtii uu qaraxa ka dhacay ee isgoyska zobe shan iyo soddon ka mid ah afar boqol sagaal iyo labaatanka ruux ayay dowladdu sheegtay inay ku dhaawacmeen weeraradii lagu hoobtay ee magaalada muqdisho ka dhacay ayaa xalay la gaarsiiyey magaalada ankara ee xarunta dalka turkiga dadka xalay la dhiga isbitaalada ankara ayaa waxaa ku jira waryaheennii magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ma jirto koox si rasmi ah u sheegatay balse waxaa lagu eedeeyey qaraxaasi kooxda al-shabaab
waxaa isa soo taraya cambaaraynta caalamiga ah ee loo soo jeedinayo kuwii ka dambeeyey qaraxii uu dhiiga badani ku daatay ee afar iyo tobankii oktoobar ka dhacay muqdisho bayaan xalay ka soo baxay aqalka cad ee looga arrimiyay dalkan maraykanka ayaa si xoog leh loogu cambaareeyey weerarkaasi qoraalka ah ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay dadka badani ku la'deen lagu beegsaday dad aan waxba galabsan oo isugu jira rag dumar iyo caruur waxaa sidoo kale uu aqalka cad sheegay in dadka ku dhintay weerarkaasi ay ku jireen muwaadiniin u dhashay dalkan maraykanka dhanka kalena magaalada baris xalay saqdii dhexe waxaa la damiyey nalalka taalada caanka ah ee layidhahda evil towris taasoo ay dadka reer baris ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin dadkii lagu xasuuqay magaalada muqdisho maalintii sabtida idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan ilhaan cumar oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada ee gobolka minnesota ayaa kulan baroordiiqa oo ay soo qabanqaabisay looguna ducaynayay dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxii maalintii sabtida ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay xaafadda laga soo doorto ee magaalada minneapolis oo ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee gobolka minnesota degan warbixintaasi waxaa goor dhoweyd magaalada minneabolis ka soo diray waryaheena maxamuud mascade kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay keith allison oo ah mudane ka tirsan golaha koongareeska ee dalkan maraykanka lagana doorto gobolka minnesota xubno ka tirsan aqalka wakiilada ee gobolka duqa magaalada minneabolis betsy hagis bulshada soomaaliyeed iyo bulshooyinka kale ee reer minnesota qaraxii sabtida oo ay ku dhinteen ku dhowaad saddex boqol oo qof tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen ayaa gobolka minnesota si dhow looga dareemay kadib markii la xaqiijiyey in dadkaasi uu ku jiray axmed ciyo oo ka mid ahaa jaaliyadda soomaaliyeed ee muddada degganaa gobolka minnesota oo saacado uun joogay magaalada muqdisho markii uu ku dhintay qaraxaasi mas-uuliyiintii iyo bulshadii goobta isugu timid ayaa waxaay si kullu cambaariyeen qaraxii sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho waxaana xildhibaan ilhaan cumar oo la hadlaysay v o a ay sheegtay inay la murugoonayso guud ahaanba ummadda soomaaliyeed gaar ahaana dadkii ay masiibada qaraxu saamaysay ilaan ayaa sheegtay bulshada soomaaliyeed looga baahan yahay inay dhiirigeliyaan dadka adeegayaasha ee gacan siinaya shacabka ay waxyeeladu soo gaartay islamarkaana qurba joogtu ay taakuleeyaan dadka dhibku soo gaaray
maanta shaqada noo taalo waxa waaye in aan dadka shaqada haayo dhiirigelinno in annagane aan ka fikirno sidii dadka aan dadka dhibaataysan iyo waddanka aan u taakulayn lahayn qof kasta meesha uu joogo wixii tabar ah uu leeyahay in uu gacan ka geysto gargaarka loo baahan yahay soomaaliya in la gaarsiiyo ilaan ayaa xustay inay ka shaqaynayso sidii dhaqso loogu gurman lahaa soomaaliya iyadoo adeegsanaysa dowladda maraykanka aniga waxaan ka shaqaynayaa oo aan ku dadaalayaa in dowladda maraykanka iyo dowladaha kaleeto oo xiriirka aan la leeyahay in aan ku dhiirigeliyo oo aan ku adkeeyo in soomaaliya ay wax weyn ka qabtaan oo taakulo ay siiyaan sida walaalaheen turkiya oo kaleete ay soomaaliya u taakulaynayso waxaan rabaa inta inaan uga mahad celiyo madaxweynaha turki iyo dadka reer turki sida bini'aadamnimada ah sida walaaltinimada ah ay soomaalida ugu soo gurmeen mas-uuliyiinta goobta ka hadashay ayaa waxaa ka mid ahaa keith allison oo gobolka minnesota u matala aqalka koongareeska ee maraykanka mister allison oo la hadlayey dadkii isugu soo baxay xarunta bryan koley xaafadda siidar ayaa yidhi inkastoo aan rumaysannahay haddii aan muslimiin nahay in qof kasta uu geeriyoonayo haddana dadkii faraha badnaa ee lagu laayay qaraxii murugada lahaa ee ka dhacay magaalada muqdisho waxa uu ahaa mid aan aad uga xumaannay keith allison ayaa sheegay in kuwii ka dambeeyey qarax ay ujeeddadoodu ahayd inay bulshada cabsi ku beeraan balse ay muhiim tahay inaan fursad loo siin in laga cabsado falalkooda argagixisanimo
soomaaliya si aad ah ayay uga wanaagsan tahay sidii ay ahaan jirtay dadkaasina ma arki karaan horumarkaas ay soomaaliya gaarayso haa ma arki karaan sidaa darteed waxa uu falceliskoodu noqdaa nacayb iyo rabshado oo ah waxa keliya oo ay garanayaan marka waxaan ilaahay ka baryayaa in falceliskeennu uu noqdo isjacayl iyo midnimo waxaan ilaahay uga baryayaa dadka ku geeriyooday qaraxii murugada lahaa inuu naxariistiisa siiyo keith allison ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in dadka soomaaliyeed ay ka soo kabsan doonaan dhibaatooyinkii soo gaaray sida ay horeba uga soo kabsadeen colaadihii iyo abaarihii xanuunka badnaa ee soo maray mister allison ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay yihiin dad adkaysi badan oo qaraxyaduna aanay niyad jebin balse loo baahan yahay in laga sheekeeyo wanaagga badan iyo horumarka ay dadka soomaaliyeed sameeyaan
sheega sheekooyinka soomaaliya muddo sannado ah wax burcadbadeednimo ah kama dhicin xeebaha soomaaliya dadka u sheega taas sheega in dadku ay soomaaliya ku ganacsadaan in dadku ay carruurta waxbaraan in dadku ay dugsiyada waxbarashada aadaan in dadku ay wax ku beeranayaan soomaaliya marka laga yimaado caqabadaha dalka ka jira sheega sheekooyinkaas ha oggolaanina in ay sheekadu noqoto qarax kale sheekadu ha noqoto haa qarax ayaa dhacay laakiin waan ka gudubnay qaraxi dhacay waanan ka kabsannay sheekadu sidaa ha noqoto inshaa allah jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa bilaabay dadaallo isdhinac socda oo ujeeddadoodu ay tahay in loogu gurmado dadkii dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho maxamuud mascade v o a minnesota mahadsanid mascade dhinaca kalena dhaawacyada shan iyo soddon ruux oo ka mid ahaa dadkii sida daran ugu dhaawacmay weerarkii sabtidii hore ka dhacay isgoyska zobe ee magaalada muqdisho ayaa xalay fiidkii ka degay magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga saraakiil iyo diblomaasiyiin isugu jira soomaali iyo turki iyo qaar ka mid ah ardada soomaaliyeed ee wax ka barta turkiga ayaa uga hortagay garoonkii laga soo dejiyey dhaawacyada dadkii u gurmaday dhaawacyada ayaa waxaa ka mid ahaa mustaf maxamed cadle oo ka mid ah ardayda shahaadada b h d-ga ku diyaarinaysa magaalada ankara xalay ayuu khadka telefoonka igugu waramay mustaf
nuur aad iyo aad aa umahadsan tahay dhaawacyada hayso diyaaradiisi dee abaare xarmar ay ahayd sideedda iyo barka habeennimo fiidnimo ay diyaaradii siday dadka dhaawacyada kasoo degtay garoon military oo ku yaala magaalada ankara dhammaan ardayda soomaaliyeed safaarada jaaliyadda soomaalida magaalada ankara iyo kuwo kaleo magaalooyinka ku dhadhow ka imaaday iyo istanbul aad iyo aad ayaa loo soo dhaweeyey waana loo gurmaday marka dhaawacyada xaggee la kala geeyey
dhaawacyada waxaa la kala geeyey saddex isbitaal soddon iyo shanta hadda imaaday labana isbitaala la geeyey lixna isbitaala la geeyey toddoba iyo labaatanna isbitaala la geeyey waa garta marka doorka ugu weyn ee idinku ka arday ahaan aad ka ciyaari kartaan caawitaanka dadkan soomaaliyeed ee dhaawaca ah ee la geeyey ankara muxuu yahay
dadka dhaawacyada ah marka hore waxaa la socda qof walba qof qaraabadiisa ama ehelkiisa ahaa la socda doorka ugu weyn oo ardada ay ciyaari karaan waxaan u garanay inay tahay inay ciyaaraan door tarjumaad dadkaas la socda iyo waxyaabaha kale oo fududeyn kara howlahooda ay u baahan yihiin in loo sameeyo in la garab joogo sidaas daraaddeed ardada waxay isku qoreen in koox koox macnaha qof walbaba inuu hal qof la joogo sidaas daraaddeed hadda soo dhaweyntii ugu horreysao kale dadka imaaday dhaawacyada waxay ahaayeen soddon iyo shan qof oo bukaan ah soddon iyo shantaas waxaan u diyaarinay soddon iyo shan qof oo la shaqeysa ilaa berrito soddon iyo shantaas kadibna soddon iyo shan kale ay bedeli doonto kadibna soddon iyo shan kale ay bedeli doonto marka saacad laba iyo toban saac walbaba waxaan ugu talagalnay inay la joogto qof walba bukaan walba inuu hal qof la joogo oo u tarjumo howlahana u fududeeya waxyaabahay u baahan yihiin marka mustafa maadaama aad xalay ka mid ahayd dadkii soo dhaweeyey ee indhahooda ku arkay dhaawacyada laga keenay muqdisho sidey kula muuqdeen xaaladoodu sidey ahayd wallaahi intaan lasoo qaaday waa hadda dadkii ugu daraa dadkii meesha ku dhaawacmay sida warkan ugu soo gaarayo saddex boqol iyo xoogaa ee dhaawac kasoo gaaray dhacdadii musiibada aheed ee meesha ka dhacday soddon iyo shantan marka waxay ahaayeen kuwa ugu daran soddon iyo shantan waxaa leeyahay waxaa iyagana aada usii daran hadda sideed ka mid ah marka ilaahay u fududeya marka sideedaa daran inta kaleoo kasoo hartano macnaha iyagana ayagoo daranay ka fudud yihiin haddana sideedaas kale
mustaf maxamed caadle oo ka mid ahaa ardaydii xalay wax ka soo dhaweeyey dhaawacyadii laga keenay magaalada muqdisho ee la geeyey magaalada ankara ee caasimada turkiga waxaana uu igugu waramayay khadka telefoonka weli dhegeystayaal waxaanu ku guda jirnaa wararkii iyo warbixinadii ku saabsanaa qaraxii maalintii sabtida lagu xasuuqay dad badan oo shacab ahaa oo ka dhacay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho dad soomaali ah oo meelo kala duwan jooga ayaa ka hadlay qaraxaasi lagu xasuuqay dadka maatida ah ee sabtidii dhacay aragtidooda ayaanay ka dhiibteen
magacaygu waa maxamed daawud jimcaale waxaan joogaa oslo norway waxaan aada uga xumahay wixii ka dhacay magaalada muqdisho sabdigii waan la qeyroonay xaqiiqatan maalintii sabdigii ilaa iminka indhahayga isku ayna gelin khaasatan aniga dad badan baa ila burgoonaya oo sidaan oo kaleeto qabo waxaan ku baaqi lahay in hadduu alla idmo lasoo qabto ciddii waxaan ka dambeysay ciddii doonto ha naqato sharciga la hor keeno xaqiiqda jirta lasoo taabto oo aanan waxba la reebanin oo aanan waxba maaragta qoos amba qolo gooniya maaragta aan laisku cafinin waxaa maqalnay in gaariga qarxayo intaasoo qof dhimatay ninkii waday in la qabtay oo ciidamada dowladda ay qabteen haddana lasii daayay oo ka baxsaday oo dadkaan aada ku fara badan dilay wabilahi tawfiq asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa lahaa najima yuusuf waxaan jooga dalka sweden waxay igu noqotay dhacdo xanuun badan yani maalintay dhacday ilaa maanta waa seexan la ah yani wax aada u xanuun badan oo weligai aan arkin ama aan maqlin ay igu noqotay sida filin inaad fiirsado cabsi cabsi camale sabtigii ilaa yani caawa waa seexan la ah runtii waxaan u sheegi lahaa dowladda waxaan inay qabato dadka yani dowladda sida ay maxaa la dhahaa shacabka inay iskaashadaan dowladda keligeedna wax ma qaban karto shacabka inay wadanka ayaga naftirkood ay ilaaliyaan oo ayaga naftirkood askar ay noqdaan magacayga waa xasan axmed yuusuf oo joogo soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho wuxuu ahaa wax musiibo qaran lagu tilmaamo waana wax qof walba oo soomaali ah oo damiirka soomaalinimo leh saameeyey aad baan u cambaareynahaya dadkii ku geeriyooday iyo qaraabadooda iyo ehelkooda inta dhaawacantay ilaahay ha u naxariisto dhaawacan ilaahay u fududeeyo shacabkii dowladda waxaa leeyahay midnimaha la muujiyo kolley waxaa weeye sober action ha la sameeyo falcelin soobe ka turjumayo waa in la sameeyo oo shacabkii dowladda midnimo la muujiyo oo shayaadiintaas dhiiga dhiiga muslimiinta banaystay in lala xisaabtamo oo oo la dabagalo la baab magacaygu waa cabdirashiid ismaaciil xuseen rashaad ismaaciil leeraan ku magac dheerahay waxaan joogaa dalka maraykanka gaar ahaan colombos ohio dhacdada foosha xun ee dhacday naguma filno tacsi joogto ah iyo baroor diiq arrintaani waxay u baahan tahay in la abaaro halka ay ka taagan tahay arrintaan waxay salka ku haysaa laba arrimood oo aana marnaba aana la qarin karin oo xaqiiqna ay tahay in la ogaado runtii in lagu dhiirado oo dib loo fiiriyo oo turaastaani noo timid oo noola soo waariday sida dalalkeena dariska sida afghanistan iyo man annaga waa lamid dalalka fakrigaana lagu soo abaabulay waxaan rajayn lahaa in maaragtay ii sheeg arrintaa lagu fiiriyo aragti kale ka duwan na maaragtay dibna loo celiyo magacaygu waxaa weeye dayax aadan waxa aan joogaa tokyo caasimada dalka jaban qaraxii ka dhacay muqdisho maalintii sabtidii wuxuu ahaa musiibo aada iyo aada u weyn oo ummadda soomaaliyeed ku habsatay run ahaantiina aada iyo aad bay u taabatay qof kasta oo soomaaliya meesha uu doon ha joogo waxa aan runtii aada iyo aad aan u taxsi ugu dirayaa eheladii iyo dadkii ay dadku ay ka dhinteen inuu ilaahay samar iyo iimaan ka siiyo ilaahayna ha u naxariisto dadkii ku dhintay kuwa dhaawacanna ilaahay ha caafiyo sidoo kale waxa aan aada iyo aad aan ugu mahad celinayna haddaan nahay ummadda soomaliyeed meel kastay ay joogto cid alle ciddii usoo gurmatay dadka musiibadu ay ku habsatay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay uu ka qabto dadka dadka muslimiinta ah laynaya oo aaminsan inay taasi ay jannada ku galayaan qof muslina oo walaalkooda ah oo ay dilaan ay ku dilaan si gardarro ah si bilaa xaq ah ay maantida iyo carruurta ay laayaan ay moodayaan taasi inay ku galayaan janno iyo inay ilaahay ugu dhowaanayaan bal ilaahay bay kaga fogaanayaan marka ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay meel mida uga soo wada jeesato si ay ula dagaalamaan arrinkaasi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed cabdikariin oo jooga kambala caasimada dalka uganda wallahi bilaahi waxaa aad iyo aad ugu xumahay oo ugu tiiriyaansanahay arrintii ka dhacday magaalada muqdisho gaar ahaan soobe waa arrin fal aada iyo aada u xun ay ku kaceen argagixisadu waa in laga dhiidayaa oo shacabka soomaaliyeed dhammaan ay u istaagaan si wax loogu qabto dadka noo soo gurmaday aada iyo aad bay umaadsanyiin walaalaheena turkiga iyo jabuuti maasha allah aad iyo aad aa u taageersannahay guul aan rajihiina walaalaheena adduunya aakhiro waad mahadsantihiin abaalkaan noo gudiyana ma iloobi doono shacabka soomaaliyeedna waxaa farayaa inay iskaalmaystaan oo cadowga iska dhiciyaan ee gacantana la galaan v o a dhammaan waa idin salaamaya oada ugu horeyso casho id ugu horeyso magacaygu waa guuleed jaamac guuleed jooga u k gaar ahaan caasimada labaad birmingham wixii ka dhacay sabtidii magaalada muqdisho waxay ahayd wax qalbi jab indho la-aan dhega la-aan dad la-aan duunya la-aan waxaas marka waxaan soo jeedin lahaa oo hadalkayga qalbiga ay xanuunayo ma hadli karo laakiin waxaan odhan lahaa oo keliya yaana tacsi ku jirin ee aan ficil samayno dadnimo aan samayno waa dhimanaynaha sharaf aan ku dhimanno gobonnimo aan ku dhimanno dadka siyaasad ma gelayo laakiin waxaan leeyahay gobonnimo aan ku dhimanno dadkaas dhaawaca aan taageerno agoonta aan taageerno waxaana u arkaa xasuuq naf iyo maal sharaf iyo diin iyo dad intaba lagu lagu asal goynayo runtii waana dareemi kartaa dee codkaygu okay ma ahan sababtuna waxa weeye waa codkii baa xirmay maskaxdii baa xirantay waan gadisanahay marka waa mahadsantihiin kulligiin waa mahadsantihiin
codadkaasi aad maqlayseenna waxay ahaayeen dadweyne soomaaliyeed oo meelo kala duwan oo caalamka jooga oo aragtidooda ka dhiibanayay qaraxii maalintii sabtida ka dhacay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga e v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a washington markaana bakool ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee jooga gobolka bakool ayaa howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab ka bilaabay deegaana hoostaga gobolkaasi faahfaahinta warkan waxaa baydhabo kasoo diray wariyaheena mukhtaar maxamed catoosh howlgalka bakool ka socda ayaa saraakiisha dowladda waxay ku sheegeen inay ugu gol leeyihiin sidii gacantooda looga saari lahaa deegaanada ay maamulaan kooxda al-shabaab mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalka oo ku sugan gobolka bakool ayaa sheegay weeraro kadiis ah inay ku qaadayeen maalmihii lasoo dhaafay kooxda al-shabaab deegaano badanna ay kala wareegeen isagoo intaasi ku daray inay weli baacsanayaan kooxda al-shabaab islamarkaana ay ku tala jiraan inay ka saaraan deegaanada gobolka bakool gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed oo dhowaan golaha deegaanka degmada xudur ay dib guddoomiyenimo ugu doorteen ayaa isna sheegay inay socdaan dadaallo dib loogu xuraynayo deegaanada hoos yimaada magaalada xudur kuwan dadaal badan lasoo baxay madaxda soomaalana si deegaamada lingurayfadi ciidamada soomaaliya iyo ciidamada amsoomusku kaadhadaay oo shacabka dhammaantiyo gudoomiyaha xudur maxamed macalin axmed wuxuu kaloo caddeeyey inay muhiim tahay meel in looga soo jeesto la dagaalanka kooxda al-shabaab haddii kale aysan suurtagelaynin inay hergalaan adeegyada aasaasiga bulshada u ah haddii nabadgeynta laga wado war kasta suurtagalaas warbarashada suurtagalaas caafimaadka suurtagale ganacsiga suurtagale isku socodka suurtagale ilaa nimankaa nabadgeydka cadabadkii deegamadan sufashanta manada doonan howlgalshacaada managada doonan waybahan jeediyey baalanka jeediyey anig dasqobsan galdas qobsadan ciidamada la shaqeeyan nimankaa nabadgeedka laqal langulobo lanka walaa karaashiye anigu gobolan maanaasi deegaamada lankuray falantaasaan jeediyay dadweynaha mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mahadsanid catoosh markaana dhegeystayaal qadar yar oo ogeysiis ah dhegeystayaasha laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa loogu bishaareynayaa in v o a soomaali aad ka heli karto ab cusub oo bilaash ah oo lagu shuban karo telefoonada taableedyada iyo aaladaha kaleba aabkan cusub waxaad ka heli kartaa idaacadaha oo maqal ah qoraalada iyo weliba barnaamijyada muuqaalka ah abka cusub ee v o a somali waxaad kasoo degsataa google play store ama apple store kuna raadi magaca v o a somali haddaba lasoo deg aabka cusub ee v o a somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a somali dhageystayaasha ku sugan maraykanka u k kenya sweden norway iyo south africa aabkan cusub waxaad ka dhex wici kartaa telefoon qiimihiisu uu la mid yahay kuwa caadiga ah ee aad bixiso iyada uu lacag la-aan uu u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaha telefoonada
aad baad umahadsan tahay nuur dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxa ay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington bisha oktoobar waa toddobiyo toban sanadka waa laba kun toddobiyo toban idaacadda waxaa daadihinaya nuur bukhaari iyo anigoo xaashi ibraahim haatanna qaahira ciidamada amniga ee dalka masar ayaa labaatan qof oo soomaali ah kasoo qabqabtay degmada layidhaahdo nesri city ee dalkaasi warbixin arrintaa ku saabsan waxaa qaahira ka soo diray waryaheena xuseen saxnuune
soomaalida xabsiga la dhigay ayaa laga qabqabtay maqaaxi soomaalida ay ku leeyihiin xaafadda taamin ee degmada nasri city oo ah meel si weyn ay soomaalida u degan yihiin sida ay ii xaqiijiyeen qaar ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee deggan magaaladan qaahira ciidamada amniga oo aad u hubaysan ayaa gudaha u galay maqaayadda soomaalida iyagoo dadka weydiinayay sharciyada ay ku joogaan waddankani dadka la xirxiray oo isugu jira arday iyo qaxooti ayaa loo gudbiyey saldhig ku yaala degmada nasri city si loo hubiyo inay yihiin dad sharci ku jooga dalkani dhinaca kale ciidamada amniga ayaa saacado kadib iska soo daayay afar iyo toban qof oo ka mid ah dadka laga qabqabtay xaafadda taamin kadib markii eheladooda ay u geeyeen baasboorada iqaamada leh iyo kaararka qaxootinimada oo ay ku joogaan dalkani masar maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka mid ah soomaalida deggan magaaladan qaahira ayaa iiga waramay soomaalida la xirxiray iyo kuwa markii dambe ciidamada amniga masaarida ay iska soo daayeen walaal soomaalida laga qabtay tiradooda waa labaatan waxay iskugu jiraan arday iyo qaxooti waxaa laga qabtay maqaayad ku taalo muxuu ahaay taamin degmada nasri city dadka ciidamada yimaadeenna maaragtay waxay kasoo galeen geesaha safay geliyeen kadib dadkii waxay sameeyeen intay isku aadiyeen ay wateen ilaa labaatan qofood afar iyo toban qofood oo leh iqaamooyin oo degenaanshaha wadanka wadankan ahna soo daayeen lix qofood oo kalena way haayaan weli xabsiga xabsiyada masar ay ku jiraan tallaabada xigta waxa waaye dadka xirxiran waxaa la sameeyaa sida caadiga ah maxkamada lasoo saaraa waxaa la baaraa in maaragtay wadankan sharciyada ay kusoo galeen haddii ay wadankan wax saxa kusoo galeen oo ay wadanka loona ogaado inaysan khatar badan ku ahayn waxaa dhacdo in inta badan lasoo daayo dadka aanan lahayn iqaamada ama marka hore sharci kusoo geleen wadanka ay joogo kaarna haysan sharcina kusoo gelin waxaa dhacdaa in dib loo celiyo sidii hore oo dhowr maro hore la sameeyo bilihii ugu dambeeyey dowladda masar ayaa bilowday inay xabsiyada dhigto ajaanibta dalkeeda ku sugan oo aan haysan iqaamada ama deganaanshaha dalkani sida warbaahinta masaarida ay xaqiijiyeen ciidamada amniga ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay xirxiray tiro badan oo ka mid ah shisheeyaha dalkani ku jooga sharci darada bishii hore ayay ahayd markii ciidamada amniga ee dalkani xabsiyada ay dhigeen afar iyo toban qof oo soomaali ah kuwaasoo qaarkood maxkamad ay ku xukuntay in loo tarxiilo dalka ay ka soo jeedaan xuseen saxnuuni v o a kahira
dhegeystayaasha laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa loogu bishaareynaya in v o a soomaali aad ka heli karto aab cusub oo bilaash ah oo lagu shuban karo telefoonada tabledyada iyo aaladaha kaleba aabkan cusub waxaad ka heli kartaa idaacadaha oo maqal ah qoraalada iyo weliba barnaamijyada muuqaalka ah aabka cusub ee v o a somali waxaad kasoo degsan kartaa google play store ama apple store kuna raadi magaca v o a somali haddaba la soo deg aabka cusub ee v o a somali si meel walba oo aad caalamka ka joogta aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a somali dhegeystayaasha ku sugan maraykanka u k kenya sweden norway iyo south africa abkan cusub waxaad ka dhexwici kartaa telefoon qiimihiisu uu la mid yahay kuwa caadiga ah ee aad ee ay shirkadahu bixiyaan iyadoo uu lacag la-aan u yahay macaamiisha haysata shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonka
aad baad u mahadsan tahay nuur gabagabada ayaan kusii siqaynaa dhegeystayaasha haddaan xusuusino qodob ka mid a wararka caalamkana waxaa isa soo taraya cambaareynta caalamiga ah ee loo soo jeedinayo kuwii ka dambeeyey qaraxii uu dhiiga badani ku daatay afar tobankii bishan oktoobar ka dhacay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho bayaan xalay ka soo baxay aqalka cad ee looga arrimaya dalkan maraykanka ayaa si xoog leh loogu cambaareeyey weerarkaasi qoraalka ah ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay dadka badani ku le-deen lagu beegsaday dad aan waxba galabsan oo isugu jira rag dumar iyo caruur waxaa sidoo kale uu aqalka cad sheegay in dadka ku dhintay weerarkaasi ay ku jireen muwaadiniin u dhashay dalkan maraykanka mahadsaned caasha markaana haddii aan xusuusino dhegeystayaasha wararka ugu dambeeyey ee ciyaaraha caawa waxaa dib u bilaaban doona koobka kooxaha horyaalada yurub gruupka e maribor iyo liverpool ayaa fowda isdari doona sevilla waxay la dheeli doontaa spartak mosca gruupka f finord iyo shakhtar ayaa fowda isdaraya napolina waxay booqanaysaa manchester city gruupka g monaco iyo bashiktash ayaa is arki doona halka f c porto ay la ciyaari doonto kooxda lisburg dhegeystayaal idaacaddeenii subaxnimona oo ay idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abi kalosaaraha waa naga intaa nabadgelyo